kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo maalin walba oo isniina bishiiba laba jeer aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga maalinta birita ah ee talaadada ah waxay ku beegan tahay toddobaad kadib markii ay codeeyeen shacabka maraykanka oo ay doorteen donald trump madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa noqon doona madaxweynaha xiga ee maraykanka marka si rasmiya loo dhaariyo bisha janaayo ee soo socota waxa uu ku guulaystay mid ka mid ah doorashooyinkii ugu khilaafka badnaa ee soo mara taariikhda casriga ah ee maraykanka isagoo siddeed iyo toddobaatan sano jir ah trump waa ninkii ugu da'da weynaa ee abid loo doorto madaxweyne maraykanka sidoo kale waa madaxweynihii ugu horreeyey inta doorasho looga adkaado ku soo noqda oo ku guulaysta tan iyo kun siddeed boqol labayo sagaashankii markaas oo grover cleveland uu sidan oo kale aqalka cad ku soo noqday marka laga soo tago waxa ay shacabka maraykanka ee doortay ay ka filayaan soo noqoshadiisa waxay sidoo kale saamaysaa dunida oo dhan innaga oo barnaamijyada soo socda ku eegi doona saamaynta dib soo noqoshada trump ee afrika iyo bariga dhexe ayaan barnaamijkeenna maanta si gaara ugu eegi doonaa dareenka reer yurub iyo madaxtinimada donald trump afarta sano ee soo socota si wada jira maraykanka iyo dalalka midooda yurub ayaa gacanta ugu haya ganacsiga caalamiga ah waxay door hurmuuda ka ciyaaraan diblomaasiyadda caalamiga ah iyo xoogga gaashaandhigga caalamka tallaabo kasta oo ay yurub iyo maraykanka qaadaan ayaa saameyn weyn ku leh dunida inteeda kale waxay xulafo ku yihiin isbahaysiga militari ee ugu ballaaran dunida ee gaashaanbuurta nato ee waqooyiga badda atlantiga maraykanka waxa uu yurubba ku kaalmeeyey dagaalkii labaad ee adduunka iyo qorshihii marshal plan ee dibudhiska yurub ee kun sagaal boqol siddeed iyo afartankii maanta xiriirka yurub iyo maraykanka ma aha mid u diiran sidii hore xulafada yurub ayaa ka doodaya waxa guusha donald trump ee dibu loogu soo doortay madaxtinimada maraykanka ay uga dhigan tahay ammaankooda iyo dhaqaalahooda muddo xileedkii ugu horreeyey ee trump ee xafiiska waxaa lagu xusuustaa inta badan xiriir qallafsan oo uu la lahaa saaxiibada midooda yurub iyo nato walaacaasna waxaa sii xoojiyey duulaanka ruushka ee ukrain cabdikhafaar cabdi wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha maraykanka iyo soomaaliya ayaa ka warramaya sawirka madaxtinimada donald trump ee afarta sano ee soo socota
madaxweyne trump marka uu la wareego xukunka waxaad moodaa inuu aada uga duwanaan doono markii afartiisii sanoo hore afartaas sanoo hore wuxuu ahaa nimaan aqoon badan u lahayn arrimaha dibadda iyo siyaasadda iyo maaragtay nin iska ganacsada ah uu ahaa haddase waxaad moodaa inuu aad iyo aad uga fakerayo dadka uu wax u dhiibanayo isagoo inta badan ku salayn doona yaa wadaya ajendahaaga yaa daacad ku ahaan doona waxyaabo badan oo hadda uu sheegayba oo uu leeyahay waan uga duwanaan doonaa sanadihii hore waxa ugu weyn dadka uu qorayo marka waxaa laga yaabaa inuu u dhiibto masalan arrimaha dibadda oo kale hadda labada nin oo hadda la wadwado oo kale dad wax allaale iyo wixii uu yidhaahdo haye dhahaya khibradna uu u yeeshay inuu mar allaale iyo markii ay maaragtay ajendihiisa ka leexdaan uu ama iska cayrin karo ama wuxuu raba ku samayn karo marka waxyaabaha uu bedelayo waxaa ka mid a dadka u fulin doona siyaasaddiisa arrimaha dibadda ku dhowaad konton hogaamiye ayaa ku kulmay magaalada budapest khamiistii lasoo dhaafay halkaas oo ay ku yeesheen shirmadaxeedka siyaasadda yurub oo la asaasay kadib duulaankii ruushka ee ukrain madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in yurub ay waajib ku tahay inay iskeed isu taagto si ay isugu diyaariso madaxtinimada donald trump isagoo su'aal hordhigay madaxda reer yurub
wuxuu u socdaa inuu difaaco danaha dadka maraykanka taasina waa sharci waana arrin wanaagsan su-aashu waxa ay tahay diyaar ma u nahay inaan difaacno danaha reer yurub isbahaysiga nato ayaa weli ah gobosha amniga yurub iyada oo lagu jiro duulaanka ruushka ee ukrain ed arnold waa falanqeeyo ka tirsan macadka britain ee royal united services institute
saamaynta ugu horreysa ee isbahaysiga ayaa ah si loo sii wado taageerada ukrain haddii ay jirto hoos udhac la filayo oo ah kaalmada militari ee maraykanka su-aal ay falanqeeyayaashu aada isu weydiinayaan ayaa ah doorka yurub ay qaadan karto si ay u daboosho taageeradii maraykanka ee ukrain haddii xukuumadda donald trump ay joojiso ama ay dhinto yambon oo ka tirsan xarunta isbedel doonka yurub ayaa ku jawaabay Yes, but it would take a lot more effort than Europe is making now.
haa laakiin waxa ay qaadan doontaa dadaal aad uga badan midka ay hadda yurub ku bixiso ukraine intii uu ololaha ku jiray donald trump waxa uu sheegay inuu maalin qura uu ku soo afjari doono dagaalka ruushka iyo ukraine inkastoo aanu sharaxin sida uu taasi ku yeeli karayo dadka wax falanqeeya ayaa qaba in ukraine ay ka baqayso in lagu qasbo wadahadal nabadeed oo aan iyada dani ugu jirin ama ka xaglinaya waa kan eid arnold mar kale actually there might be a bit of a worry where there's some within Europe to say, well, why would we ramp up aid?
runtii waxaa jiri kara xoogaa welwel ah halka ay jiraan dalal yurub dhexdeeda ah oo isweydiinaya maxaynu u kordhinaynaa gargaarka ukraine haddiiba ay si dhaqso ah u dhacayso heshiis laga xaajoodo oo trump oo saaxiib la ah putin uu riixayo mas-uuliyiin hore oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa sheegay in trump uu ku fikiray inuu gebi ahaanba maraykanka ka saaro gaashaanbuurta nato xilli xafiisiidkiisii hore jonathan martin waa falanqeeye siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka kana tirsan jaamacadda university college ee magaalada london I think he likes the idea that he's keeping uh, foreign allies.
waxaan u malaynayaa inuu jecel yahay fikradda ah inuu ilaaliyo xulafada shisheeye ee saaxiibka ah iyo kuwa cadowga ah labadaba iyo sidoo kale kuwa ka soo horjeeda inay ku qiyaasaan ujeeddooyinkiisa ugu dambeeya waxaan u malaynayaa inuu taas u arko inay tahay awood laakiin xogayaha guud ee nato mark ruut oo isna ka qayb galay shirka budapest ayaa ku ammaanay donald trump inuu ku cadaadiyey xulafadiisa reer yurub inay lacag badan ku bixiyaan dhinaca gaashaandhigga iyo difaaca yurub When he was president, he was the one in NATO who stimulated us to move over the 2%.
Markuu madaxweynaha ahaa, Trump wuxuu ahaa kan ugu dhiirigeliyey inaan ka gudubno bartilmaameedkeennii qarash aan ku bixno gaashaandhigga oo ahaa boqolkiiba labo dakhligeenna guud g d b-ga yurub xulafada maraykanka ee neto iyo yurub waxaa kaloo laga yaabaa inay wajahaan qalqal dhinaca dhaqaalaha ah marka trump uu ku fadhiisto kursiga aqalka cad bisha janaayo ee soo socota garet martin oo falanqeeya siyaasadda arrimaha dibadda kana tirsan jaamacadda american university ayaa qaba in yurub ay isu diyaarinayso xaalado hubaal la'aana oo ay kala kulmi karaan donald trump the four years where Trump was in office were rather tumultuous. Uh, there were moments of constant bickering, a lot of disunity.
afartii sano ee trump xafiiska uu joogay waxay ahaayeen kuwo buuq badan waxaa jiray wakhtiyo muran joogto ah uu kala dhexeeyey yurub kala daadsanaan badan iyo isku xir la'aan marka waxaan filayaa intaasi ay ahayd wakhti aan la odhan karin wuxuu ahaa mid khatartiisu ay ka yarayd siday hadda tahay hadda waxaan ku jirnaa dagaal weyn oo yurub ka socda kaasoo socday laba sano iyo bar mark foyer waa falanqeeyo ka tirsan xarunta falanqaynta siyaasadda yurub waxa uu isna qabaa in donald trump uu cadaadiska ku badin doono dalka ukraine за те, щоб продовжувати спротив російської агресії, не погоджуватись на trump справедливий waxaa laga yaabaa inuu dhab ahaantii go'aansado inuu cadaadis saaro ukraine isagoo ka joojinaya dhaqaalaha maraykanku uu siiyo ee xagga militariga diblomaasiyadda siyaasadda iyo noocyada kale ee taageerada si uu u tuso taageerayaashiisa inuu nabad ka shaqaynayo mark foyer waxa uu sheegay in ballanqaadka trump ee ah inuu soo afjarayo dagaalka ay muujinayso in laga yaabo inuu ukraine iyo ruushkaba ku qasbo inay isa soo hor fadhiistaan miiska wadahadalkana ay ku xaajoodaan А частина е, виступає за те, що habka keliya ee trump uu ku joojin karo dagaalka waa mid nasiib darro ah oo ah inuu cadaadis saaro ukraine si uu u joojiyo dagaalka iyo inuu aqbalo xabad joojin iyo sidoo kaleeto inuu aqbalo oo uu bixiyo dhulalka ruushka uu qabsaday ee ku jira shuruudda nabadeed ee ruushka injineer axmed abtidoon oo ah falanqeeyo deggan yurub ayaa eegaya sidii uu trump ula macaamilay yurub muddo xileedkiisii hore donald trump xilligiisii hore waxaan xasuusannahay halkay- halhayskiisii caanka uu ku noqday ee ahaa america first wax walba maraykanka ayaa ka horeeya weeye Een, wuxuuna een, dul dhigay awaamiiro fara badan Een, maadaama ee, reer yurub amnigooda ay ku xidhan tahay maraykanka in uu ku soo rogay een, in ay bixiyaan dhaqaale si maaragtay loo difaaco oo xagga amnigooda loo sugo dhaqaalahaasoo oo ah inay dal kastaaba boqolkiiba laba dhibic shan daqligiisa uu ku bixiyo difaaca runtii cadaadis fara badan buu ku saaray waxaa kaloo iyadana jirtay inuu cadaadis ku saaray in maaragtay uu xiriir fiican la lahaa ruushka oo maaragtay runtii xaggii uu yurub kala saaxiibka ahaan lahaa ama isku hadlaynta ay maraykanka u qabeen oo u weeciyey xaggaas iyo ruushka ama putin oo uu xiriir aad iyo aad u wacan la yeeshay taas ayaana keentay inay shaki badan ka muujiyaan uuna runtii ula dhaqmay sidii si aan maaragtay dal saaxiiba ama sidii looga barta maraykanku inuu maaragtay waddamada reer galbeedka dhammaantoodba damaanadooda yahay injineer axmed ayaa ka warramaya waxa ay yurub ka trama ka filan karto afarta sano ee soo socota ee uu madaxweynaha yahay
waxaa laga filan karaa trump afarta sane ee hadda soo socota runtii horta jahwareer iyo mataqaanaa argagax ayaa ku dhacay wadamada guud ahaanba wadamada reer galbeedka ah ayagoo markii horeba farta wadnaha ku hayay oo aad iyo aada uga werwarsanaa inuu dolar trump inay suurtagal tahay inuu soo baxo laakiin waxaaba dhacday doorashadii inuu dolar trump si xaragana ku soo baxay oo aan lama filaan ah dadkana ka wada yaabisay codadka iyo waxa uu ku soo baxay iyo weliba isagoo maaragtay laga yaabo inuu labada aqalba xataa ay xaggiisa soo maraan haystana awood aad iyo aada uga badan tii hore ee afartii sano uu haystay maxaa ay filan karayaan horta hadda european unionka waa kuwan shir bay isugu yeerteenoo budapest ku shiraya waddanka hungary waxay meesha isugu tageenna waxay tahay in tala mida laga qaato wixii donald trump laga yeeli lahaa waxaa kaloo iyadana jirta inuu waddamadaas qaar ka mida runtii sida waddanka hungary oo kale ay aad isugu fiican yihiin oo waddamadan maaragta iyaga laftoodu ay dadka nationalistka ama waddaniyiinta lagu tilmaamo ay haystaan donald trump waxaa laga filan karaa loogana fadhiyaa waa kow america first america inay wax walba ka horreyso waa labo in wax danta maraykanka uu ka wada horumarinayo danaha kale oo dhan waa saddex inuu waddankii wax u soo dhoofiya ee ka gadan waaye alaab ka gadan waaya beecmustarku labada dhinac uu ahaan waayo inuu ku soo rogayo waxa loo yaqaano taarifska ama mataqaana canshuur uu ku soo rogayo waxa ay waddanka soo geliyaan uu ku qasbo inay waxa ay usoo loo soo dhoofiyo khaasatan sida jarmalka oo kale baabuur badan buu u dhoofiyaa waxa loo wadanka maraykan loo dhoofiya inay wax lamida iyaguna ka qaataan iyo tan ugu dambaysa oo ah in uu runtii qasab kaga dhigi doono in ay u hoggaansamaan wax alla waxa uu donald trump rabo kaasoo dantiisa keliya ay tahay saan hore jeerba usoo sheegay horumarinta maraykanka isagoo ka jawaabaya codsiga ama dadweynuhu waxay u dhaga taagayaan xagga dhaqaalaha xagga amniga xagga immigrationka waxaasoo dhan oo ballanqaadyadiisu ku jiray inuu si dhaqsa u xallinayo iyo isagoo ku hanjabay ama u sheegay inuu maalinta ugu horreyso xafiiska tago uu joojinayo dagaalka ukraine taas ayaana maanta ugu daran oo yurub haysata inuu hubkii iyo dhaqaalihii lagu bixinaya uu ka joojiyo saasna mataqaanaa ukraine waddan la qaybsaday u noqoto ruushkuna wax qaato iyagana wax loo soo reebo axmed cabdulaahi kaboole waa falanqeeye ka faallooda arrimaha amniga deganna dalka fiinland waxa uu ka warramayaa cabsida ay yurub ka qabto madaxtinimada donald trump
waa jirtaa cabsi ay qabaan yurub marka la fiiriyo siyaasaddii horeetay wada shaqayntii donald trump ka dhex martay waxaa jira cabsida ugu weynna waxay tahay sida ay saameyn ugu yeelan karto dhinacyada amniga iyo siyaasadda trump wuxuu muujiyey muhiimadda nato ayuu isaga ka muujiyey waktigiisii hore waxayna ka dhigan tahay in yurub laga yaabo inay u baahato inay si madax bannaan u xoojiso difaaceeda iyo siyaasaddeeda guud ahaan amniga iyo iyo taageeradeeda iyo wada shaqaynteeda iyagoo ka baqaya in maraykanka uu yareeyo runtii taageeradiisa dhanka kaleeto waxaa jira cabsi weyn oo laga qabo in maraykanku hoos u dhigo taageerada ukraine maadaama waktigii dagaalka bilaabday ilaa hadda reer yurub iyo maraykanku garab istaagayeen waxayna taas taas yacni saameyn ku yeelan kartaa mowqifka yurub ka leedahay dagaalka u dhexeeya kiyef iyo moscow marka marka sida guud loo fiiriyo soo laabashada trump waxay kor u qaadi kartaa si lamida ay leeyihiin dhaqdhaqaaqyada xag jirka ah ee ka jira yurub taasoo keeni kartaa in kala qaybsanaan oo ay dhiirogeliso kooxaha xag jirkaha ku kala qaybsan ee siyaasadda arrimaha difaaca iyo iyo guud ahaanba arrimaha dibadda marka walwalkaas guud ayay qabaan waana wax muuqata in uu marka la fiiriyo donald trumpna hadalladiisana uu leeyahay waxaa lagu eedaynayaa inaan dagaal bilaabi doono laakiin waxaan rabaa bic iyo nabadaan rabaa micneheedu waxay lamid tahay inuu go-aan rabo inuu ka gaaro arrimaha ukraine qaabka uga gaaraana ay noqon doonto wadahadal ay ku heshiiyaan russia iyo maraykanka arrin kale oo yurub inuu wajaho trump ay tahay ayaa ah xiriirka kala dhexeeya turkiga oo ah dal awood badan ka tirsan nato saameynna ku leh bariga dhexe turkiga waxa uu ka soo horjeestay dagaalka khaza iyo lebnaan falanqeeyaasha ayaa sheegaya in madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan uu raadin doono inuu dib u soo celiyo xiriirkii dhowaa ee uula lahaa donald trump oo uu ka gudbo xiriirkii xumaaday ee kala dhexeeyey turkiga xukuumaddii madaxweyne joe biden usguur unluhisar shikli waa madaxa xafiiska hay-adda german marshal fund ee magaalada ankara
inta lagu jiro maamulka trump waxa aan aragno waa xiriir aad u xooggan haddii aan si saxa u xasuusto madaxweyne trump iyo madaxweyne erdogan waxa ay kulmeen sagaal jeer oo foolkafool ahaa waxaa jirta dabcan sidoo kaleeto booqasho dowladeed iyo soo dhoweyn aqalka cada markii la barbar dhigo madaxweyne biden oo ay erdogan kulmeen si foolkafoola laba jeer oo keliya madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan waa nin ay mararka qaar isku dhacaan madaxda reer galbeedka balse ma uusan qarin ee waxa uu sheegay inuu si diiran ula macaamilayo madaxweynaha la doortay donald trump arrin kale oo weyn oo madaxweyne donald trump uu wajahayo ayaa ah arrinta isbahaysiga dhaqaale ee loo soo gaabiyo briks hogaamiyaasha briks oo uu ku jiro madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo hogaamiyaha shiinaha shi jimbing ayaa si cad u sheegay sida ay uga go-an tahay inay si wada jira u soo bandhigaan nidaam lacag bixineed oo kale oo aan ku xirnayn dollarka maraykanka qorshaha tariifada iyo canshuuraha ee trump waxa ay dib u soo celin kartaa xiisadda ganacsi ee u dhexaysa maraykanka iyo shiinaha taasoo khatar gelinaysa ama qalqal ku keenaysa dhaqaalaha caalamka cabdiqafaar cabdi wardheere ayaa ka warramaya sida trump uu u wajihi doono isbahaysigan briks arrinta briks run ahaantii waa midda ugu weyn oo aad mooddo in dimuqraadigu aanay si fiican u maamulin oo marka isagu uu yimaado waxaa laga yaabaa inuu kordhiyo masalan tariifada uu saarayo dadkaas oo dalalka badan oo shiinaha iyo ruushka iyo ay ka mid yihiin waa kuwa dhowr iyo soddon dal isku duuday oo yiri waxaan la tartamaynaa doolarka iyo maaragtay inaan hal meel dhaqaalaha adduunka laga maamulin oo doolarka lagu xukumin marka waa waxyaabaha uu ku faanay oo uu leeyahay waxaan rabaa in qofku haddaanu badeecadiisa halkaan ku samaynayn oo warshadaha iyo waxyaabaha maarata wax soo saarkao dhan aanay dalka yaga ku salaysnayn wuxuu leeyahay waxaan saarayaa tariifo weyn iyo canshuur baan saarayaa boqolkiiba laba boqol oo kaleaan saaraynaa waanaan waana sida keliya buu leeyahay aan dhaqaalaha yaga kuna kubcin karno kulana tartami karno dalalkan hadda u badan maaragtay briks inay ka qayb qaataan marka arrintaas waxaad mooddaa inuu madaxweyne trump isaguna ay tahay waxyaabihii uu aad ugu ololeeyey
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii elayska v o e da ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadannay saamaynta dib u soo doorashada trump iyo madaxtinimadiisa maraykanka ee yurub barnaamijyadeenna soo socda waxaan ku eegi doonaa bariga dhexe iyo afrika oo ay soomaaliyana ku jirto barnaamijka ciddii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leennahay internetka iyo facebookkeenna anigoo maxamed colaad xasana ayaa idinla socodsiinayey barnaamijka inta aan mid la mida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo